بسم الله الرحمن الرحيم ومن صلى قفك كتك جناسو يندب وحا الله سنيا له إسقا أن لا يعيد إلى نسوع لنين أي الله سنيا oo ayada dee waxay noqonaysaa sunne janaasadana laguma sunnaysto waman faatathu qofka ay ka tagto sallaa cala alqabri qabriga ayuu ku tukanayaa in kaana hadduu yahay yowma mowtihi maalinta uu meydkaasi dhintay baaliqan caaqilan hadduu ahaa qof qaangaadhahoo caqli leh hadduu ahaa maalintii uu dhintay qabrigiisa ayuu tegaya ayuu ku tukanayaa maxaa yeelay dadkii lagula khitaabay ee lagula hadlay inay ku tukadaan buu ku jiray ee fardulkifaayaasu ku jiray wa ilaa haddii kale oo aanu sidaa ahayn oo maalintuu dhintay baqaangaadhna ahayn caqlinan ahayn ee ama sabiu ahaa ama uu waallaa falaa ku tukan maayo maxaa yeelay isaga xilligaa hore lagulama khitaabin oo dadkii lagula hadlayey ee khitaabka sharcigu ku dhacayey ee ahayd inay ku tukadaan kamuu mid ahayn ee sunno ayuunbay noqonaysaa lagumana sunnaysto wayejuusu waxaa bannaan an yusalliya inuu ku tukado cala alghaa'ibi kii maqnaa cani ilbaladi ka maqnaa wa in qarubad masaafatu haba dhowaatee walaa yejuusu ma bannaana calaa ghaa'ibin mid ku maqan fi lbaladi beledka ku maqan walow wujida bacdu man qof barhkii haddii la helo tuyuqina la hubaalsaday mowtuhu dhimashadiisa gusila waa la maydhayaa wa kufina waa la kafayaa wa sulliya calayhi waana lagu tukanayaa wa yaxrumu waxaa xaaraana haslu shahiidi ka shahiidka maydhidiisaa xaaraana wasalaa calayhi kutukashadiisuna waa xaaraan wa huwa man weeye maataga u dhintay fii macrikati alkufaari gaalada dagaalkeedii bisababi qitaalihim dagaalkooda sababteedana ugu dhintay fatunsacu canhu waa laga siibayaa hiyaabu alxarbi maryihii dagaalka ayaa laga siibayaa uma alafdalu see u fadli badan waxaa weya an yudfana in lagu aaso bibaqiyati hiyaabihi maryihiisa intooda kale almulatakhati ee lagu dhoobay bidami dhiigga walilweliyi waxau sugnay nascuhaa inuu ka siibo wa takfinuhu u kanfa wasiqdu dhiciskii in bakaa hadduu ooyo aw ikhtalaja ama uu dhaqdhaqaaqu isbaraanbaro fa xukmuhu xukmu lkabiiri weeye wa ilaa haddii kale oo aanu isbaraanbarkaa iyo ohintaa yeelanin fa in balaqa hadduu gaadho arbacata ashhurin qusila waa la maydhi walam yusalla calayhi laguna tukan maayo wa ilaa haddii kaloonu afartaa bilood gaadhinna wajaba dafnuhu faqad in la aase oo keli ah ayuunbaa waajibaysa waxau sheekhu leeyahay waxa bannaan in lagu tukado mayda ghaa'ibah oo beledkaa la jooga ka maqan oo meel ka baxsan ku dhintay in lagu tukado ayaa bannaan walow masaafadiisu haba dhowaatee oo duuna masaafati alqasriba ha ka hoosayse e mar hadduu qaa'ib yahay uu beledkii ka maqanyay in lagu tukado ayaa bannaan laakiin ma bannaana mayda qaa'ib oo maqan in lagu tukado laakiin beledka iyo magaalada uun meel ka mida intuu ku dhintay yaalla hadduu magaaladii ka baxsan yahayna mayd khaa'ibaa loo ictibaaranaya waa lagu tukanayaa hadduuse magaalada dhexdeeda un yaallo in la dul tago mooyaane salaaddii si kale ugu ansixi mayso maxaa yeelay nebigu sala allahu calayhi wasalam dee waakii ninkii najaashi la odhan jiray maalintii uu dhintay ayuu geeridiisa sheegay musallaha ayaanu ula baxay markaas ayuu safay oo afar kibaarood ayuu ku kibaartay marka waxay leeyihiin mar hadduu magaaladii ka baxsan yahay walow dee laba maalin socday masaafatu qasrigiiba ha ka hooseeye in loo baxo ayaa adag oo mashaqa ayaa ku jirta hadduuse beledkii ku jiro ayada in la dul taga wax mashaqaha iyo wax dhibahi kuma jirto marka beledka yacnii intee loo ictibaarinayaa yacnii beled dee waa magaaladaasun ama ha yaraatee ama ha weynaatee waxaana yidhaahdaan ama yacnii dee sharcanba waxaa la yidhaahdaa siaynu qawaacidkaba ku maraynay wa kullu maa lam yandabit sharcan walaa wadcan falilcurfi rujuucuhun jalaa waxa haddii aan sharci ahaan iyo luq ahaantoona aan lagu dabdinin oo lagu koobin curfiga ayuunbaa loola noqonayaa marka intii dee la gaadhi karayana curfi ahaan salaadee haayib lagu tukan maayo intii aan la gaadhi karayninna salaatulghaayib waa lagu tukanayaa waayo dee magaalooyinkiibaa dee qaar baa aad u kala weynaan karaa oo dee dalal oo kale isu noqon karaa marka iyagu laakiin beryihii dee ay magaalooyinku iska yaraayeen waxay yidhahdeen cimaaratun insaqurat fa qarya aw kahrad ya saaxibii fa balda aw cadumad fahiya madiinatun wamaa zarcan xawaa walkhisba liriifin tama yacnii abyaad bay ku kulmiyeenoo waxay dhaheen cimaaro iyo dhis haddii ay wax yar tahay oo ay iska kooban tahay qaryo iyo tuula ayaa la yidhaahdaa haddii ay fara badan tahayna baldaa la yidhaahdaa haddii ay weynaatana ama madiina ama misra ayaa la yidhaahdaa haddii sarac iyo dhul cagaaran iyo ay leedahayna riif baa la yidhahdeeoo waa dhulbeereedkaas culimmada qaar waxay yidhahdeen almisra waalmadiina waa yacnii gobol oo kale ay ka dhigan tahay oo xaakim sharciyahiyo xaakim bilaysahiyo waa inay leedahay wixii aan markaa intaa wada lahaynna beled baa la yidhaahdaa waxaa kaloo sheekhu ina yidhi haddii la helo qof badhkii ayaa la helay la yaqiinsaday inuu dhintay ayaa la helay waa la maydhayaa waana la kanfayaa waana lagu tukanayaa oo sidii meydkii xaadirka ahaay oo kale ayuunbaa markaa laga soo qaadayaa waxaa kaluu sheekhu leeyahay waxaa xaaraana shahiidkii in la maydho in lagu tukadaana waa xaaraan shahiidkuna waxa weeye qofka ku dhintay dagaalka gaalada sababtii dagaalkoodana ugu dhintay ayaa shahiid la yidhaahdaa ruux dumaraba ha ahaado sabiyo ilmo yarba ha ahaado markaa dee aan dagaal ku waajibin xataa hadduu muslim dilo isagoo malaynaya gaaladii inuu ka mid yahay hadduu gaadiidkiisii ka dhaco waa la mid haddii dagaalkii uu dee ka faydmown isaga oo maydan la helo sababtuu u dhintay inay la garan waayo bisababil xarbi buu dhintay unbaa la odhanayaa markaa qofka sidaa isagoo gaalada ula diriraya ku dhintay ee aan daba jeedinin waxaa la yidhaha shahiidun fi dunya waalaakhira adduunyada shahiid buu kuyo lana mayri maayo lana kanfi maayo fi laakhiratina waa shahiidoo dee ajrigii shuhaadada ayuu helayaa mid waxaa jira isagu shahiidun fi dunya unahoo dee hadduu ama daba jeediyo isagoo daba jeediyey la dilo amaba uu dee ujeeddooyin kale u dagaalamayey kaa waxaa la odhanayaa waa shahiidun fi dunyaayo dee lana mayri maayo lana kafi maayo laakiin aakhire waxba uma yaallaan midda waxaa la yidhaha shahiidun fi dunyaa shahiidun fi laakhira keliya ayaa la yidhahdaa waa dadka markaa dee daacuunku dilay iyo kuwa waxaa la yidhaahdaa kuwii qarqoomay iyo waxaa la yidhaha shahiidun fi laakhira oo adduunyada axkaamtii waa la marinaya waa la maydhaya waa lagu tukanaya lakiin aakhiruun baa jiri shuhaadada leeyahay haddaba qofkaa shahiidka hiyaabulxarbi maryihii dagaalka ayaa laga saarayaa bimacnaa maryihii gaarnimada dagaalka loogu xidhan jiray sida markaa duruucdii laysaga dhigaye biraha ahaayee laysaga dhigaye xabadda warmaha iyo seefaha iyo laysaga dhigayey haddii masalan iminka waxyaalaan bulit huruufka ah ee aanay rasaastu karin oo kale ay xidhan yahay waa laga saarayaa markaa dagaalka markaa gaar ahaanteeda loogu isticmaalo waxaana markaa fadli badan in maryihiisa inta kale ee iyadu dhiig gale in lagu aaso ayaa iyada wanaagsan oo u fiican maxaa yeelay aahar iyo raad cibaado weeye si ay markhaati ugu noqoto maalinta qiyaamaha ayaa wanaagsan imaamu albukhaari ayaa soo saaray iyo abu daawuud oo ka abu daawuudna sanadkiisu xasan iyo anas ayaa laga warinaya ana nabiya amara fii qatla uxudin uxud kuwii lagu laayay wuxuu faray in dhiigagooda lagu aaso lamana maydhin lagumana tukanin waxaa kaloo xadiid xasana abu daawuud uu soo saarayaa nin ayaa lagu ganay jaabir buu ka warinayaa nin baa lagu ganay leeb laabta ama halkaa dhuunta ayaa laga dhuftay dabeetana wuu dhintay maryihiisii baa dabeetana kafandii lagu geliyo sidii baa lagu aasay rasuulka ayaanan la jirnay ayuu yidhi waxaa kaloo uu sheekhu leeyahay weligiisii waxaa u bannaan inuu maryaha ka siibo walow dhiigba ha lahaatee uu maalkiisa ka kanfana waa uu leeyahay oo wax dhibi kuma jiraan siqdiga iyo dhiciska waxa weeye waa ilmaha ka soo dhacay ruuxa dumara iyadoon muddadiisii uurka aanay dhammaanin baa siqdi la yidhaahdaa hadduu ooyo markuu soo dhaco ama uu dhaqdhaqaaqo taa macnaheedu waa maxay calaamado tusinaya inuu nool yahay ayaa la helay hadday sidaa tahay xukunkiisu xukunkii kii weynaa buu la mid noqonayaa taasuun qabso oo waa maxay dee waa la maydhi oo waa la kanfi oo waa lagu tukan oo waa la aasi xukunkiisu xukunkii kii weynaa buu la mid noqonayaa wa ilaa haddii kale oo aanay calaamado nololeed ka muuqanin bal waxaad eegaysaa afar bilood oo muddadii ruuxda lagu afuufayey inuu gaadhay iyo inaanu gaadhin hadduu gaadhay muddadaa waa la maydhi waana la kanfi waana la aasi laakiin waan lagu tukanayninuun haddii aanu afartaa bilood gaadhinna ayada markaa dee maydhid iyo salaaditoona ma jirto laakiin waa la aasayaa oo keliya oo aas keliya ayuunbuu markaa isagu yeelanayaa culimada qaarkood si yaroo kale ayay uga soo dhoweeyaanba oo yacnii saddex bayd bay ku kulmiyaan waxay dhahan wasiqdu kalkabiiri fi lwafaati in daharat amaarat alxayaa waa wax aada u fudud wasiqdu dhicisku kalkabiiri wuxuu la mid yahay qofkii weynaa in daharat amaarat alxayaa calaamad nololeedba hadday ka muuqato wuxuu la mid yahay un kii weynaa ow khufiyat wa khalquhu qad dahara famnac salaatii wasiwaha uctubir hadday calaamadihii noloshu qarsoomaan wa khalquhu qad dahara laakiin abuurkiisi muuqanayo ilmadii abuurkiisi iyo xubnihiisi kala wada muuqanayaanuu yahay famnac salaatii wasiwaha uctubir salaadiun ka daa intii kalena ictibaari macnaha maydhidii iyo kanfadii aasidii u sabe laakiin ha maydhinuun aw ikhtafaa aydan fa fiihi lam yajib haddii ay qarsoonto calaamadaha abuurku hadday qarsoomaanna khalqigiisina ma muuqdo waa hilib yarun waslad hiliba un weeye fa fiihi lam yajib shay-un wax alla wuxuu waajibay kaama jiro wa satru uma dafnu qad nudib laakiin in maro yar lagu dubo meelna la xuluuliyo ayaa iyada la sunneeyey markaa saddexdaa bayd bay ku horreeyaan isagu laakiin qaabkan ayuu sheekhu inoogu dhigay xadiid fara badan baa ku soo aroortay sida xadiidka imaamu tirmidi warinaya sanadkiisu saxiixayay jaabir baa laga warinaya aطiflu laa yusallaa calayhi lagu tukan maayo walaa yariu walaa yurahu dhaxlina maayo isagu oo masala aabbihii oo ka dhintay isagoo uur leh isagoo uurka ku jira ma dhaxlayo isagiina la dhaxli mayo xataa yastahilla ilaa u dee qayliyo u nolol ku soo dhasho xadiid kaleo ibnu maaja uu warinayo sanadkiisu isagana saxiix yahay ida istahalla sabiyu sulliya calayhi wawuria sabigu hadduu codeeyo cod ka soo baxo waa lagu tukan waana la dhaxlayaa wayajuusu waxaa bannaan an yusalliya cala alghaa'ibi cani ilbaladi inuu ku tukado wain qarubad masaafatu haba dhowaato walaa yajuusu calaa ghaa'ibin kii ku maqnaa fi lbaladi isaga ma bannaana marka asale cala alghaa'ib dee sideedaba culimmadu waa isku khilaafeen oo qaar diidan baa jira culimmada qaar markaa mutlaqan markaa way iska bannaan tahay yidhina waa jiraan qaar yidhi haddii qofka lagu tukaday halkuu joogo beledul islaam ku dhintoo lagu tukaday waxba salaad labaad lagu tukan maayana waa jiraan walow wujida bacdu man mid markii haddii laelatu yuqina la hubaalsaday mowtuu dhimashadiisa khusila waa la maydhi wa kufina waana la kafaya wasulliya caleyh waana lagu tukanaya wayaxrumu waxaarana khaslu shahiidi in la maydho shahiidkii wasalaatu caleyh in lagu tukado wa huwa man maata waa ka dhintay fii macrikati alkufaari bisababi qitaalihim sababtii dagaalkooda ugu dhintay fatunzacu canhu hiyaabu alxarbi baa laga siibay uma alafdalu an yudfana waa in lagu aaso bibaqiyati hiyaabihi maryihiisa inta hadhay almulataka ee lagu dhoobay bidami dhiigga welilweliyi waxau sugan nascuhaa inuu ka siibo oo takfiinu inuu kanfo wasiqdu dhiciskii inba ka hadooyo ikhtalaja ama uu dhaqdhaqaaqo fa xukmuhu xukmu lkabiir weeye wailaa haddii kaloonu dhaqdhaqaaq iyo calaamado nololeed yeelan fain balaqa arbacata ashhurin afar bilood hadduu gaadho qusila waa la maydhi walam yusalla calayhi lagu tukan maayo wa ilaa haddii kaloona afartaa bilood gaadhinna wajaba dafnuhu faqad in la aaso oo keliya ayaa waajibaya walyubaadar ha loo degdego bidafni haasitaanka bacdu salaati salaada dabadeed walaa yuntadaru la sugi maayo ila alweliyu mooyaane in qaruba hadduu weliguna dhowiyo walam yukhsha aan laga baqanin tagayuru lmeyiti meydka isbedelidiisa walafdalu an yaxmila aljanaaza waa inay arbaca qaadaan taaratan arbaca ayaa qaadi min qawaa'imihaa hiirarkeeda ama addimadeeda ayaanay markaas qaabanayaan wa taaratana khamsa baa qaadi waalkhaamisuna bayna alcamuudayni almuqadamayni labadaa tiir ee hore ayuu markaa dhexdooda gelayaa wayundab waxaana la sunneeya alisraacu dadejin ayaa la sunneeya fowqa alcaada caadada si markaa ka sarraysa duuna alkhadab orod iyo dhababacana ka hoosaysa in lam yadura almeyita haddaanu dhibaynin wain khiifa infijaaruhu inuu dilaaco haddii laga baqanayana ziida cala alisraaci degdega waa laga sii kordhin wayundabu lilrijaali waxaa loo suneeya itibaacuhaa inay raacaan ila dafni ilaa inta la asriya biqurbihaa meel u dhowna markaa inay socdaan baxaydu sida yunsabu ilayhaa loo tiirinayo wayukrahu itibaacuhaa in la raaciyo binaarin dab ayaa xaaraana walbukhuur ayaa xaaraana fi lmajbara idan markaa lagu udgiyo lagu bukhuuriyo wakadaa cinda dafni aasida agteedana iyaduna waa la mid waxau sheekhu leeyahay haddii marka lagu tukado meydkii waa in si dhaqsaa laysaga aasaa cid la sugayaana ma jirto allaahumma dee weligii qofka markaa dhintay ayuunbaa la sugi karaa laakiin waa haddii uu dhow yahay oo meel fog aanu ka imanayna dee meelahan uu ka soo baxayo isa markaa aan lagana baqanayn meydku inuu isbedelo sugiddaa haddii labada arrimood la helo oo meel dhowna uu ka imanayo intaana meydka aanu isbedelaynin waa lala yar sugi karaa bay leeyihin oo wax dhibahi ay kuma jiraan laakiin haddaanu dhowayn ama haddii isbeddel ku imanayo lalama sugayo maxaa yeelay waxaynu farannahay inaynu janaasada dedejinno waxaana nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi uma habboona qof muslima bakhtigii an tuxbasa bayna dahraani ahlihi in ehelkiisa dhexdiisa lagu hayaa ma wanaagsan oo wax habboon maaha markaa waxyaalahan iminka aynu caadaysannay ee ama la odhanayo kanada laga imanayo ama maraykan ama ingiriis baa laga soo socdaa in meydku dhowr cisho ha yaallo ama la odhanayo kii dilay oo la raaciyo adinka loogu xidho mooyaane halkaasuu noogu olaya labaduba sharci darro weeye iyo waxaan diinta waafaqsanayn qofkaasi marka uu dhinto xaq buu leeyahay xaqiisu waa in si dhaqsaa loo aaso oo matwiisi iyo hoygiisii la geeyo waa xadgudub isaga lagu samaynayo haddaba waxaa fadli badan buu idhi in janaasada ay qaadaan mar afar min qawaa'imiha yacnii afartaasina qawaa'imteeda iyo tiirarkeedaas ayay markaas qabanayaan oo had iyo goraale tiirarkana waata mid walba qori laga soo saaro dee afar sidaa u kala qabto tiirarkeeda ayaa rukumadeeda iyo addimadeeda ayaa fadli badan marna shan ayaa markaas qaada oo markay laba xagga dambe midbaxay qabta midna labadii rukunay qabto ka kalena labada hore dhexdooda ayaa uu gelayaa sidaas ayaa markaas wanaagsan buu leeyahay waana in loo qaado unbaa la doonaya hay-a iyo qaab aan meydkana meelka dhaciyo ihaano ku ahayn inuu ka dhacana laga aamin yahay iminka dee waa tana xashbikaasaa markaa loogu qaadaayo markaa dee naxashkaasaa markaa haddana gaadhi la sii saaraa laakiin sida wanaagsani waa in tunka iyo degta lagu qaado ayaa wanaagsan inay meesha lagu aasayaa fog tahay mooyaane oo dadku aanay markaa qaadi karaynin mooyaane hadday meeshu dhowdahay in degta layskaga qaato oon waxba gaadhi la saarin ayaa wanaagsan waxaa kaloo sunnaa buu leeyahay israac iyo dedejin in markaa israac la sameeyo iyo dedejin ayaa wanaagsan sidii caadada ahayd ka sarreeya mashigii caadada ahaa ka sarreeya khabab iyo markaa guclaynna ka hooseeya oo waana in socodkii caadiga ahaana laga kordhiya waa marka dee dad ay sidaan ayaa waxaa la leeyahay socodkii caadiga ahaana waa in laga kordhiyaa dee khababkii iyo markaa guclayntii iyo orodkiina waa inay iyana ka hoosaysaa si dee dadkii tabarta darraa aanay markaas uga hadhin waxaanay u deliishadeen xadiidka imaamu albukhaari uu warinayo ee nebigu yihi aslixuu biljanaaza fa in taku saalixa hadday wanaagsan tahay khayr baa u horumarinaysaan haddii aanay wanaagsanayna shar baa iska dhigaysaane la degdega ayaa nebigu yidhi haddii laga baqanayo inuu markaa infijaaru dilaacana ziida cala alisraaci degdega iyo guclaynta israaca iyo dedejinta ayuunbaa la sii siyaadinaya oo lasii kordhinayaa si aanu markaa u dilaacin waxaana loo sunneeyaa buuhi raggu inay raacaan ilaa aasitaanka inay raacaan ayaa wanaagsanoo aanay ka soo noqonin weliba biqurbiha meel u dhowna ay socdaan si oo loo nisbaynayo oo la odhanayo waxay la socdaan janaasadaasay la socdaan haddii kaleo ay iska socdaan ama ay ka dambeeyaan loo nisbayn maayo way la socdaan lama odhanayo waxaanay markaa arrimaha u deliishadeen xadiidka ay bukhaari iyo muslim warinayaan bara bnu caasim wuxuu leeyahay rasuulku wuxuuna faray toddoba toddobana waa noo diiday toddobada uu faray waxaa ka mid ahaa biitibaaci aljanaa'is janaasada in la raaco qofka xanuunsanaya la booqdo qofka kuu yeedho la ajiibo qofka madluumkaa loo hiiliyo qofka kuu dhaarto dhaarta loo fuliyo salaamta oo la celiyo qofka hindhiso oo loo duceeyo kuwa yaalahaasaa ka mid ah itibaaculjanaa'is baynu hadda uga jeednaa raacidda janaasada waxa kale oo ayadana xadiid oo imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan ayadana uu nebigu yidhi man itabaca janaasata muslimin qof muslima janaasadii qofka raaca isaga oo markaa rumaysan ilaahay inuu ajri ka siinayo oo aan wax kale u jeedin ixtisaaban isaga ajri kaga doonaya ee la jira inta lagaga tukanayo ee aasitaankeeda laga faaruqayo fa innahu yarjicu min alajri biqiraatayni laba qiiraad buu la noqonaya qiiraad kasta uxud oo kale uu leeyahay buurta uxud la yidhaahdo qofka ku tukada ee noqday intaan la aasinna isagu hal qiiraad keliya ayuu la noqonaya oo qiraataanku maxay yihiin baa nebi maxamedo waa laba buurood oo waaweyn oo kale ayuu yidhi xadiid kale oo abu daawuud ay warinayaan iyo tirmidi iyo nisaa iyo ibnu maaja asxaabu sunan sanadkiisuna saxiix yahay ibnu cumar laga warinaya wuxuu leeyahy ra'aytu nebiya wa ababakar wa cumarin yamshuuna amaama aljanaasa iyagoo janaasada hor socdaa ayaan arkay buu yidhi oo dadku markay lugaynaya hor socdaan ayaa wanaagsan maxaa yeelay erge ayay u yihiin xadiid kale markaas inaan weliba wax la fuulin baa wanaagsan ciddii cudurdaar la mooyaane xadiid imaamu tirmidi iyo ibnu maaja ay warinayaanoo sanadkiisu daciif yahay waxaan la baxnay buu leeyahy thawban rasuulka janaaso markaasaa arkay dad wax fuushan wuxuu uhi war miyaydaan xishoonayn malaa'igtii ilaahayna waa lugaynaysaan idinkuna daabooyin baa saarantihiin laakiin hadduu fog tahay meeshu in wax la fuulaa waxba dhibi kuma jirto waxaa kaloo xadiid abu daawuud iyo nisaa'i ibnu maaja ay warinayaan isagana uu tilmaamaya qaabkii loo raacayey muqiirat ibnu shucba baa laga warinaya sanadkeeda xadiidkuna waa saxiix wuxuu uhi alraakibu yasiiru khalfa aljanaasa qofka wax fuushanay janaasada wuu ka damaynaya waalmaashi yamshi khalfaha wa amaamaha wa can yamiiniha wa can yasaariha qofka lugaynaya dhinaca bidix waa ka socon kara xagga hore xagga dambe midig iyo bidix meel u dhow mu soconaya siqdigana waa lagu tukanaya waalidayntiisiina makfiro iyo dembi dhaaf ayaa loogu ducaynaya waxaana la karahaystaa buu idhi dab in lala dabagalo janaasadii iyo bukhuur wax markaa la bukhuurinayo oo la fuuxinayo filmajmara idan iyo wixii la mida markaa laga burburinayo iyada in lala raacaa waa karaahiyo waxaa kaloo karaahiyaa marka la aasayo iyadana in dabkaa laga ilaaliyo ayaa iyadana wanaagsan si aan arrinkaa markaa loo baasaysan adigu habeen inay tahay oo dee aan waxba la arkaynin ama trig ama yacni layd la samaysanaya mooyaane xadiid imaamu muslim uu warinayo camr ibnu caas laga warinayo isagoo ku jira fii siyaaqi almowt ayuu wuxu uhi anuu markaan dhinto gabadh qaylisaana yaanan arkin oona ila saaxiibin dabna iga ilaaliya buu yidhi markaa sigaarna laguma dul cabbi karo lagumana dul shidan karo halkaynu inaguna markaa budhaa ku wada hayno ayada wuxuuna yidhi raggii baa loo sunneeyaay dumarkii ayada inay raacaan karaahiya weeye xaaraanse kamaaha allahuma adigu dee inan yariyo inay tahayoo fitno looga baqanayo mooyaane xaaraan bay ka noqonaysaa maxaa yeele xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan mucadiya laga warinayo waxay tihi nuhiina can itibaaci aljanaa'isi walam yucsam calayna waxaa naloo diiday janaasooyinka raacitaankooda laakiin na laguma adkaynin bay tidhi oo macnaa aadna looguma adkaynin diidida hadday markaa gabadhi raacdana waa janaasada waa inay ka dambaysa hadday soconayso waa inaanay ragga dhex gelin oo ay dhinac markaas uga baxdaa markaa bukhuurkaana lama ogola qaylo iyo hadalna lama ogola waliyubaadar bidafniha loo degdega bacdo salaati walaa yuntadaru la sugi maayo ila lweliyu mooyaane in qaruba hadduu weligu dhow yahay weeye walam yuksha tagayur lmawuti meyiti meydka isbeddelkiisana aan laga cabsan walafdalu an yaxmila aljanaasa taara inay qaadaan mar arbacatun afar min qawaa'imiha addimadeeda qabanaya ayaa fadli badan wa taaratan marna khamsatun shan waalkhaamisuna yakuunu wuxuu noqonayaa bayna alcamudayn almuqadamayni labada tiiree hore ama labada addinee hore dhexdooda ayuu gelayaa wayundabu lisraacu waxaa la sunneeyaa degdeg fowqa alcaada israac iyo markaa la yar kadlayn weeye la yar degdegid fowqa alcaada mashigii iyo socodkii caadada ha ka sarreeya duuna alkhababi dee guclayn iyo dhabawacana ka hooseeya waa in lam yadura almayita meydka haddii aanu dhibaynin weliba arrinkaasi haddaan meydka wax dhibi ka soo gaadhaynin weeye wain khiifa infishaaruhu haddii inuu dilaaco laga cabsanayo yasiida cala lisraaci israaca iyo la degdega waa la kordhinayaa markaa taayirkan loo rogayaa ee gawaadhida masalan iyadoo dee laamiba ay haysato waa yacni waxaan bannaanayn waa in gaadhigu caadi isaga socdaa dee inuu xawl la yidhaahdo markaa uu la boodboodana lama ogola laakiin waa inuu caadi socod caadiya iskaga socdaa wayundabu lirijaali waxaa loo sameeyey itibaaco inay raacaan ila dafni ilaa inta laga aasaya biqurbihaa meel u dhowna ay markaa ka raacaan bixaydu soo yunsabu ilayhaa loo tiirinayo janaasada inay la socdaan wayukrahu itibaacuhaa binaari dab in lala raaco ayaa markaa kareeye walbukhuuri bukhuuri in lala raaco fi lmajmarati idan waa baalkan fooxayo wax lagu shaquunsigayo kaa bukhuur markaa laga fooxinayo oo laga burbursiinayo in lala raaco ayaa la karaysa wakadaa cinda dafni asida agteedana waa la mid faslu fi dafni asidii buu u fasal yahay uma yudfanu waa la aasaya wa fi lmaqbarati qubuurta afdalu fadli badan walaa yudfanu meyitun calaa meyitin lagu dulaasimeeyo ilaa an yabla alawalu kullu ka hore inuu baaliyooba mooyaane walaa meyitaani laba dhintayna fii qabrin waaxidin lagu aasimaayo ilaa lidaruura inay dhibi timaado mooyaane ka kasrati alqatli dee waa dilkii oo farabato walfanaa'i iyo dhammaanshihii iyo halaagii oo bata mooyaane wayujcalu baynahumaa xaa'ilun baa la yeelayaa min turaabin wuxuu kala dhexeeyo camuuda wa bayna almar'ati iyo warajuli baa aakadu weliba aad loo sii adkeeyey siyamaa siiba alajnabiyeyni labada ajnebiga walow maata fii safiinatin hadduu ku dhinto walam yumkin aanay suurto gelin dafnuhu fi lberi in lagu aaso jucila bayna lowxayni baa la yeelayaa wa ulqiya fi lbaxri badda ayaana lagu tuurayaa waxau sheekhu leeyahay waa la aasayaa qofkii dhintay aasidaasina waa fardulkifaaya iyadana bilijmaac maxaa yeelay calaa wajhi ilardi oo lagaga tago waxaa ku sugan dhulka guudkiisa in laga tago xurmadiisa oo meel lagaga dhacayo walaqad karramnaa bani aadama baana ilaahay waxaana wanaagsan qofka in qubuurta lagu aaso dadka qaar baa yidhaahda beertayda igu aasiyo gurigayda igu aasiyo halkan igu aasa waxaa wanaagsan qofka in qubuurta muslimiinta lagu aaso maxaa yeele muslimiintu qubuur bay leeyihiin qubuurtaa waxaa laga duwaa waa gaalada uun si dadka booqanaya qubuurtii waa la soo booqanaya waa loo ducaynaya ducadaa iyo booqashadaasi markaa wuxuga hela isaguna haddii kale oo meel cidlaa la geeyay cid booqanaysa iyo cid u ducaynaysa midnaba ma jirto waxaanu sheekhu uhi lacaasi maayo meyitun calaa meyiti qofdhinta qof dhintay laga dulgelin maayo xabaashii ilaa kii hore inuu baaliyoobo oo uu tirtirmoon ahari aanay cajbudanabka mooye wax kale aanay ka hadhin mooyaane yacni waxa muddo ahoo uu ku baaliyoobay culammadu sheegaanna ma jirto waxaanu iskugu khilaafayaa dee dhulka markaa sida uu yahay laba maydna qabri la wadagelin maayo ilaa dee daruura iyo dhibi inay timaado mooyaane sida markaa iyadoo dee dil fara badani dhacay fanaa iyo markaas yacni rogmasho iyo dee dhammaansho ayaa dhacay oo sida dee ama daacuun oo kale ayaa dhacay kase aad markaa loo dhammaaday hadday taasi jirto waa la wadagelinayaa luxudkii baa la wadagelinayaa labadoodana xaa'il turaaba ayaa loo kala dhexaysiinayaa oo waa inuu xogay teeda ama gidaar yaroo markaas camuuda waa in loo dhexaysiiyaa maxaa yeelay xadiidka imaamu bukhaari uu warinayo jaabir bnu cabdillaahi laga wariyay anna nebiya kaana yajmacu bayna rajulayn min qatla uxud laba ninoo uxud raggii lagu dilaya yacnii labada labadii ninba markaa qabri ayuu wadagelinayay weliba markay nin iyo gabadh yihiinna in wax loo kala dhexaysiiya aad bay u sii adag tahay siyamaa alajnabiyiin markay weliba ajnabi kale yihiin aan xoo yani maxaarimtii aanay ahaynna aad bay usii adag tahay in wax la kala dhex dhigaa waa haddii dee mar la wada aasayo weeye waxa uu leeyahay sheekhu haddii laakiin waa haddii markaa uu dee waxaanay dhammaaday u baaliyooba haddii markaa lagu asiyo wax dhibi iyadu ma jirto wuxuu hadduu qof muddooni ku dhinto ama markabuu ku dhintay mudda ayaanu iskaga jirayaa dee badiyo berriba gaari maayo oo in lagu aaso berrigii waa suurtogeli weyde laba loo xun inta lagu xidho ayaa dabeedna badda lagu tuurayaa waxaana markaasaa loo yeelayaa uu leeyahay waxaa la yeelayaa bayna lawxayni ayaa lagu xidhayaa dabeedna badda ayaa lagu tuurayaa dee labadaa looxo degitaanka ayay ka ilaalinayaan dabeetana waa iska soconayaayo xeeliga ayay ku tuuraysaa waxaa laga yaabaa qof islaami inuu helo dabeedo meelahaas uu ku aasa ayaa la arkaa haddii markaa la dejiyana oo markaa alwaaxda iyo waxaa loo waayo oo la dejiyana iyadana way iska bannaan tahay oo mase de labadii loo haddii xidhay ama labadii loo xidhay wax culus baa lagu xidhay dhagax oo kale markaasaa la dejiyey taasina way iska bannaan tahay bay yidhahdeen oo wax dhibi kuma jiraan uma yudfanu waa la aasaya oo fi lmaqbarati baa afdalu fadli badan walaa yudfanu mayitun calaa mayitin lagu dul aasi maayo ilaa an yabla alawalu kullu ka hore inuu baaliyooba mooyaane walaa mayitaani fii qabrin waaxidin lagu aasi maayo ilaa lidaruurati dhibi inay timaado mooyaane kakasrati alqatli waa dilka oo farabatay walfanaa iyo dhammaanshihii ama wabaagii iyo xanuunkii iyo cudurkii baa batay wayujcalu baynahumaa xaa'ilun waxaa la yeeli wuxuu kala dhexeeyo min turaabin amuuda wa bayna almar'ati waarajuli ayaa aakadu weliba aada loo sii adkeeyey siyamaa sibaal ajnabiyiini labada ajnabiga walow maata fii safiinatin hadduu doon ku dhinto walam yumkin dafnuhu fi lbari in lagu aasa aanay suurtogelin jucila bayna lawxayni baa la yeeli wa ulqiya fi lbaxri badda ayaana lagu tuurayaa waaqalu lqabri waxa ugu yar maa yaktubu raa'ixa wax urta qaliya wayamnacu sibaaca bahalaana diida wayundabu waxaana la sunneeya tawsiicuhu in la ballaadhiyo wa tacmiiquhu in la dheereeyo qaamatan isaagii oo baslatan gacanfidin walaxdu ayaa afdalu ka fadli badan min ashaqi jeexidda ilaa an takuuna alardu dhulku inay tahay riqwa mid jilicsan inay taha rakhwa ama riqwa mid jilicsan inay tahay mooyaane ow nadiya inay tahay mid qoyan mooyaane wayatawallaahu waxaana arrintaa samaynaya aasitaanka alrijaalu walow limra'atin ruux dumaraba ha ahaatee wa awlaahum waxaana ugu mudla zawju in salaxa hadduu lidafni aasida u suuban yahay uma awlaahum bisalaati kii ugu awlaysnaa laakiin il afqaha kii fiqiga badnaa muqadamun calal asani kii da'da weynaa waa laga hormarin cagse salaaddii salaadda sidaa cagsigeed weeye wayundabu waxaana la sunneeyaa an yakuunuu witran inay tiro isdheer yihiin ayaa la sunneeyaa buudhi waxau sheekhu leeyahay qabriga waxa ugu yar in urtana qarisaa bahalaana ka mamnuucdaa waa in god loo qodo godkaasina waa inuu urtiisiina aanay soo baxaynin baharina waa inuu ka mancinayaayo inay bahaluu qotaanna waa inuu diidayaa labada arrimoodu waa in laga helaa waxaana la sunneeyaa in lana ballaadhiyo lana dheereeyo oo istaag iyo gacanfidin weliba qof dhexdhexaada istaaggii iyo gacanfidintii ayaa wanaagsan maxaa yidhi xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo ay warinayaan nisaa-iyo ibnu maaja sanadkiisuna saxiixa yahay qoda buu yidhi oo waasiciya oo wanaajiya baa nebigu sala allahu alay slam markaa xabaasha qodaysaan berye horena xabaalaha ee aan dee dagaaladan iyo imtixaanadani jirin waa la dheerayn jiray markaasaa ninka nin ugu dheer baa tiigsan jiray imikana waxaad arkaysaa nin iilkii duwayo dhabarkiisina kuu muuqdo hadduu istaagana meelahaasoo kale ugu dhacaysaa markaa xabaalihina waa jilicsan yihiin sida badan waa in markaa la dheereeya ugu yaraan qofku uu ku qarsoomayaa waxaana fiican buu leeyahy laxdiga oo meeshan yaree xagga hore laga jeexayo ah ayaa ka fiican qabaal jeexan dhexe oo laxdiga ayaa wanaagsan laba xaaladood mooyaane marka uu dhulku jilicsan yahay ee inuu duma laga baqanayo qabaaljeexa dhexe ayaa wanaagsan oo taas ayaa la samaynayaa maxaa yeele xadiidka imaamu muslim warinaya sacad ibn abilwaqaas sacad ibn abilwaqaas maradi mowtihi wuxuu yidhi uu ku halaagsamay waar laxadi aniga ii sameeya labankana dabeeta halkaa ku xidho oo igu ooga kamaa sunica birasuuli lahi sala allahu alay waslam sidii rasuulka ilaahayba lagu sameeyey saa igu sameeye buuli haddii markaa laga baqanayo inay dunto ay jilicsan tahayna dhexdaasunbaa laga jeexayaa qofkii la dhigaya taabuud in lagu aaso iyo sanduuq ayada waa la karahiyeystaa maxaa yeelay dee nebiga iyo dadii ka dambaysay toona laguma samaynin allaahumma in dhulku uu jilicsan yahay ama qoyan yahay mooyaane haddii labada arrimood ay jiraan in lagu aaso wax dhibi kuma jirto waxaanan baraarujinayaa runtii taabuutyada dadka debadaa ku dhintay lagaga keeno haddii laba doono in lagu aaso waxa laga maarmaana sidaa ay u yaallaan meydku dhabarku u yaallaa marka haddii sidaa ay u yaallaanun lagu geliyo laxdigii ama xabaashii lagu geliyo qibladii meydku uu ka jeesanaya marka waa in sidaa loo dhigaa sidaa afartiisa rukun markay u taagayn waa in sidaa loo rogaa markaasuu qibladii ku beegmaya haddiise sidaa u yaallo loo geliya macnaa cirka ayuu u jeedaa oo dhabarka ayay u dhigaan waxaana gacanta ku dhigaya oo hawshaa fulinaya ragga ayaa aaska fulinaya walow ruux dumaraba ha la aasayee maxaa yeele xadiidka imaamu albukhaari warinaya anas waxaan xadiray buuhi inantii rasuulka rasuulka ilaahayna qabriga ayuu dul fadhiyey labadiisa ilmoo indhoodna waa ilmaynayeen dabeedna wuxuu idhi ma idinka mid yahay midaan xaaskiisii xalay la kulmin oon u galmoonin abuu dalxa yidhi aniga yaa rasuul allah faanzil fii qabriha waargal buuhi haddaba qabriga dabeetana isaga ayaa qabrigii dhigay waxaana ugu awlaysan buu leeyahay ninkii qabay haddii aanu dee sidaa nebigu diiday aanu marka habeenkaa la kulmin waa haddii uu insalaxa lidafni aasitaanka dee uu u suubamuu dee u suurtagal u tahay weeye hadduu dee ilmo yaroo kale yahay dee markaa isagii la gelin maayo oo aasi maayo markaa waxaana markaa zawjka dabadi ugu awlaysanoo ugu mudan xagga aasitaanka kii ugu mudnaa xagga salaadda markii lagu tukanayey sidii ay salaadda ugu sore aabbihii awowgii inankii inanka inankiisii sidaa laakiin hal masalunbu ayuunbu isweydaariyey wuxu uhi kii fiqi afqaha ahaa ee walow baabkan aasitaankoo kale fiqigeedaba ha yaqaanee kii da'da weynaa waa laga hormarinayaa waa salaadda cagsigeed salaadda waxaa la horraysiin jiray ka da'da weyn maxaa yeele maxalu ducay haydo ducada qofka weyn ayaana aqbalka u dhow bay yidhahdeen culimmadu laakiin halkan dee aqoon baa la doonayaa in lagu aaso xoog iyo awoodna way u baahan tahay marka odaygii isaga waa la dib marinayaa halkan markay joogto waxaana wanaagsan dadka aasaya witri iyo tiro isdheer inay noqdaan ayaa wanaagsan maxaa yeele xadiidkii abu daawuud uu warinayo wuxuu leeyahay camir baa laga warinayaa rasuulka waxaa maydhay cali iyo fadal iyo usaamatu bnu zayd iyagaana qabriga geliyey markaasuu weliba cali yidhi innamaa yeli rajul ahlu ninka waxaa tawalinaya ehelkiisa wa aqalulqabri maa yaktubu raa'ixa urta wax qarin weeye wayamnacu sibaaca bahalaana diidi wayundabu waxaa la suneeya tawsiicu in la ballaadhiyo wa tacmiiqu lana dheereeyo qaamatan istaagi oo bastatan gacan fidin walaxdu luxudka ayaa afdalu min ashaqi qabaalsheexa ka fiican ilaa an takuuna alardu riqwa inay jiricsan tahay mooyaane fayundabu shaqu qabaaljeexa ayaa la sunneeya wayugrahu fii taabuutin sanduuq in lagu aasaa karaahiya ilaa an takuuna alardu riqwa dhulku inay jiricsan tahay ow nadiya ama ay qoyan tahay mooyaane wayatawallaahu waxaana hawshaa ka soo baxaya arijaalu ragga walow limra'atin ruux dumaraba ha la aasaye wa awlaahum ka ugu mudane azawju weeye in salaxa hadduu u suubamo lidafni aasidda uma awlaahum waa kii ugu mudnaa bisalaati tukashada laakiin in afqaha kii fiqiga badnaa muqadamu waxaa laga hormarinaya cala alasani kii da'da weyne cagsu salaa waa salaada sidii ka soo horjeeda wayundaba an yakuunuu witra inay yihiin baa la sunayaa wa yuqaطa bithawbin baa lagu dabooli cinda dafni wayudacu ra'su cinda rijli qabri qabriga lugtiisa agtiisa ayaa la dhigi wayusalu min jihati ra'si ayaa laga siibi wayaquulu daafinu wuxu leya bismi illaahi wacalaa millati rasuulillaahi ayaan kugu dhigaya wayadcuu lahu waa u ducaynaya wayuwasidu labina laban ayaanu markaas u dhigayaa uu barkimo uga dhigaya wayufdii bikhadihina ila ardi ayuu gaadhsiinayaa wayuudacu calaa janbihi alayman dhinaca midig baana loo dhigaya nadban sunannimo mustaqbila alqibla isagoo qiblada qaabishan xatman waajibnimo wayunsabu calayhi labinu labankiibaa dabeedna lagu taagi wayaxduu man qofka danaa u dhowaadina talaada xafayaatin saddex xantoobo ayuu markaa ku shubi uma yuhaalu bilmasaaxiib dabeedna waxaa lagu boobayaa manjarafadihii wayamkuhu qofku saacatan buu nagaan bacda dafni yulaqinhu isagoo u laqinaya wayadcuu lahuna ducaynaya wayastakfiru lahu dembi dhaafna u weydiinaya wayarfacu waxaa la kor yeelaya alqabru shibran ilaa fii bilaadi alxarbi dagaalka bilaadda gaalada mooyaane wa tasdiixuhu in la simaama afdalu fadli badan walaa yusaadu fiihi calaa turaabi camuuddiisana lagu kordhin maayo wayurashu calayhi ilmaau biyaa lagu rushayn wayuudacu calayhi xasan waxoogay quruuruxana waa la dulligi wayugrahu waxaa la karahaystaa tajsiisun nuuradayn wa binaa'un dhis wa khaluuqun iyo markaa tiib in la dhigo wamaau wardin wa kitaabatun iyo wax in lagu qoro wa makhidatun barkin wa midrabatun iyo duraaxadiya wixii la mida taxtahu hoostiisa la dhigo waa karaahiya ayuu leeyahay waxau sheekhu leeyahay halkan waxaa lagu daboolayaa marka la aasaya waa in maradii lagu qabtaa oo aanay bannaanaanin markaa xaggee laga gelinayaa cinda ra'si rijli alqabri ayaa laga gelinayaa macnaha halkaa dadku aada uma fahmaane waxaa la dhigayaa inta aan la gelinin halkaa ha dhowto lugaha meydku ay noqonayaan wa yudacu ra'suhu cinda rijli alqabri qabriga lugtiisa halka ay ha dhowto iminka markau sidaa yahay ee luxudkiina halkaa ka qodan yahay dee lugaha meydku xaggan ay noqonayaan markaa xaggaasaa la dhigayaa xaggaa hadhow lugaha meydku ay marayaan ayaa la dhigaya wa yusallu min jihati ra'si xaggaa madaxa ayaana laga soo siibayaayoo laga soo gelinayaa dhinaca innagu iminka xaggan horeynu ka gelinnaa oo waynagu adag taga xaggan aynu ka gelin laakiin sida wanaagsan waxaa weeyaan bayna in geestaa laga soo geliyo xaggaa galbeed oo kale iminka dhinaceennan oo hadhow lugaha meydka noqonaysa ayaa wanaagsan bay dhahen laakiin innagu xaggan hore ayaynu ka gelinnaa waxaanay markaa u deliishadeen waxaa xadiidka abu daawuud uu warinaya sanadkiisu saxiixa yahay cabdillahi bn yaziid alkhatmi ayaa laga warinaya saxaabiga oo adkhala alxaaris alqabra min qibali rijli alqabr qabriga labadiisa lugood hadhow halka lugaha meydku ay noqonayaan ayuu ka geliyey wa qaala haadihi min asunna sidaa in loo geliyaa sunnaha ayay ka mid tahay buuli haddii sanadkiisa la daciifiyey imaamu shaafici fii musnadihi ugu soo saaray ibnu cabbaas ana rasuulahi sulla min qibali ra'si nabigana xaggaas ayaa laga soo geliyey waxaa kale oo wanaagsan buu leeyahy inuu qofka aasaya ay dhahdo bismi illaahi wacalaa millati rasuuliillaahi marka meydka qabriga la geliyo ma aha marka dhabanka un loo dhigo eh innagu marka dhabanka loo dhiga kafanta xadhkaa laga furo ayaynu nidhaahnaaye marka meydka saa qabriga loo geliya la odhanaya bismi illaahi wacalaa millati rasuuliillaahi ayaan kugu dhigaya bismi illaahi wa fii sabiili bismi illaahi wacalaa sunnati rasuuliillaahi ayaan kugu dhigaya abu daawuud ayaa warinaya iyo tirmidi iyo ibnu maaja sanadkiisuna waa saxiix wax digri ahoo markaa la akhrinayo marka laga yimaado salaadihii iyo dee tukashadii intaasaa sunno ah in alliyaaliya inta kale in la aamusnaado weeye laa ilaaha illa allahna la odhan maayo qur-aanna la akhrin maayo ducana la daba qaadi maayo shib in la ahaado weeye kutubtuna saasay noogu wada caddaynaysaa laakiin dee dadkeenni laa ilaaha illa allah bay odhan kor u dhawaaqayaanoo ama waxyaalo kale ayay akhrinayaan loomana baahnaa waa karaahiyo halkan oo kale marka la wado waana laa ilaha illa waa afdalu dikri haddana waxaa lagu leeyahay halkan inaad sidaa ugu qaydood meydka shacarii calaamad uga dhigta laguma ogola waana dikri tii ugu fadli badnayd waayo haddaad bidcadu waa noocaasoo kale markaad ku qaydo meel aanay lahayn unaad tira halkaas unaad calaamad uga dhigto bidcay noqonaysa iyadoo afdalu dikri ahayd dikri kii ugu fadli badnay iyadoo ahayd haddana madkaa shacaari iyo calaamad meydka uga dhigta waa mamnuuc waanu u ducaynayaa markaa qofkiioo yacnii intaa waasayo waa u ducaynayaa waxaanu markaa barkin uga dhigayaa oo madaxa hoostiisa udhee labani buu markaa iyo camuud yarya buu udhigayaa dabeetana dhabankiisana dhulka ayuu gaadhsiinayaa kafanta waa laga faydaya dhinaca midig in loo dhigaana wanaagsan sunnanimo siduu u seexan jiray haddii dhinaca bidix loo dhigana waxba kuma jiraan qibladaase waa in la qaabiliya xatman laba jeeraba waajibnimo ama geestan ha loo dhiga bidixda ama geesta midig ha loo dhigo waxa laga maarmaanahun in qiblada loo jeediyo waxaana markaas lagu awdayaa dee halkii kadinkii waxaa lagu awdayaa baabkii qabriga lagu ogayaa labinkii ayaa la saarayaa iyo dhagaxyaashii iyo qofka markaas u dhowinaa saddex jeer ayuu markaa saddex xantoobo markaa demu ku siinaya ayuu ku ridayaa dabeetana intaa markii la sameeyana manjarafadihii ayaa lagu boobayaayo amuudiga markaa xabaalbilaashtii ayaa lagu gurayaa waxaanay markaa taa xantoobooyinka markaa u deliishadeen xadiid markaa imaamu muslim uu warinaya markay aastaan camuudda igu shuba uu markaa camar yidhi iyo xadiid kale oo markaas bayhaqi warinayo oo anna nebiya xahaa min qibali ra'siilmeyti alaaan saddex jeer ayuu sidaa markaa ugaga shubay xadiid kale oo ibnu maaja isna warinayo oo sanadkiisu saxiix yahay abu hureyre laga warinaya rasuulku sallaa calaa janaasa ayuu ku tugayey qabrigii ayuu tegey faxahaa calayhi min qibali ra'sihi alaaan saddex jeer buu markaa camuud sidaas ugu shubay xadiid kaleo imaamu albukhaari uu warinaya anas faatima ayaa waxay tihi markii nebiga laasay yaa anas nafdiinnu miyay idiin oggolaatay ee raalli ka noqotay inaad rasuulkii camuud aa ku daldashaan oo ku hoobisaan ayay markaa tihi macnaha in siday caadiga ahayd loo aasay ayayna tusinaysaa waanu nagaanayaa qofku qofkii aasayey saacaduu xoogay intii la aasay isagoo u laqinaya una ducaynaya talqiinku markaas waxa weeye un inuu yidhahdo siduu nebiguba yidhi istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tahbiita fainahu al'aana yus'al xadiidka abu daawuud uu warinaya sanadkiisu saxiixaya cusmaan ibnu cafaan laga warinayo marka uu ka faaruuqo maydka aastaankiisa waa isdultaagi jiray waxaanu odhan jiray walaalkiin dembi dhaaf weydiiya inuu ilaahay ku sugana u weydiiya fa inahu al'aana yus'al hadda ayaa la weydiinayaaye xadiidkii camarna wuxuu ahaayee aan hore u soo tilmaannay waar wuxuu lahaa camar marka aan inta qabrigayga waxoogay inta neef geela laga qalayo hilibkeeda laga qaybinayo idul jooga si aan idiin weheshado bal rususha rabbigee ii soo dirayo waxaan u celiyana aan bal ka eegayo halkaa yar dul fadhiya ayuu idhi aan idiin weheshadeen laakiin tan kale ee inta kitaabka mawliidka lala soo baxayo ducada yaree markaa lala soo kala baxayo wadaadku daldalaya taasi ayadoo xadiidka ku soo arooray ma sugna ma sugno ayada taasi culimada qaar suneeyena waa jiraan yaa fulaan ibnu fulaan saiyo sidaa say wax badan la akhrinayo taas iyadu ma sugno waxaa kaloo wanaagsan buuhi qabriga in la kor yeelo shibran taako ayaa dhulka laga kor yeelayaa bilaad alxarbi inay dhul gaalo tahay mooyaane hadday bilaad alxarbi tahay dee iyada waa la simayaa si aan markaa loo soo faqin oo aan markaa loo waxyeelaynin in la tasdiixiyo oo qabriga la simo ayaa ka fadli badan in tasniim iyo kurusayn lagu sameeyo in qaab yaroo taaganoo saa u kala shuban waa sidaynu innagu iminka inta badan samayna in u kala shuban waxaa ka wanaagsan in sidaa loo simo ayaa ka wanaagsan buu leeyo ka fadli badan waana inaan lagu korrinin camuuddiisii waxaan ahayna waa inaan lagu kordhinin camuuddiisii uun lagu aasaa la haddii camuuddiisii laga kordhiyo ziyaado dheeraada ayaa imanaysa waxaanay u deliishay xadiidka imaamu muslim iyo kayrkiiba ay warinayaan cali bn abi aalib abilhayaaj alasadi buu wuxu uhi maku diraa wixii rasuulku igu diray waa inaad timhaal iyo suuro markaa meel taalla aanad ka tegin ilaa inaad tirto mooyaane qabri la dheeraysiyana waa inaanad ka tegin inaad sinto markaa dhulka aad la sinto mooyaane markaa la simiddaa qubuurta dhulka lala simayaana dee waa inaanay mafsado iyo dhibka weyni ka imanaynin waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la faray inuu kacbada dumiyo aasaaskeedii hore quraysh markay nafaqadu ka gaabatay uu ku celiyo haddana caaisha wuxuu ku lahaa lowlaa qowluka xadiidu cahdin bijaahiliya lahadamtu lkacba haddaanay qoladaadu jaahiliyad ama gaalnimo ku dhoweyn oo haddaan dumiyo aanay odhanaynin kacbada inuu dumiyaa unbuu u socday waan dumi lahay halkeedii baan ku dayn lahaa buuli marka wax badan in la dhowro oo waxa la odhanayo iyo dadka ku fidnoobaya la eego ayaa laga maarmaana ee in markaa xadiid qura un la qaata meesha ma qabatee nusuusta la yska akhriyo oo maqaasidda iyo mafaasidda la eego oo waxaan maxaa ka dhalanaya maxaad ka xasilinaysaa khayra maxaa fidne ka imana in la eega waa arrin laga maarmaana weeye dee markaa taladana waxaa loo bahanya darka saa wuxuu miisaamaya in markaa lagu simo ee qof waliba hadduu doono inuu wax fuliyo mushkiladdeeda ayay safalxumunbaa soo baxaysaa xadiid kale oo markaa isagana waxay deliishadeen imaamu lbayhaqi warinayo jaabir baa laga warinayaa nebigu luxdi ayaa loo sameeyey labankaana waa lagu xidhay qabrigiisana waxaa laga kor yeelay shibr taaka ayaa markaa laga kor yeelay xadiid markaa isna kale oo markaa abu daawuud warinaya lakiin sanadkiisu daciif yahay qaasim ibn maxamed ibn abi bakar ayaa wuxuhi caishaan usoo garan waxaa hooye bal qabrigii nebigii labadiisii saaxiibi tus deetana saddex qabri ayay tusoon korna u dheerayn dhulkana markaa aan ku deganayn waxoogay markaa quruuruxina dusha uu kaga daadsan yahay waana la rushayn buu idhi oo biyo yar baa lagu rushayn waxoogay quruuruxana waa lagu duldaadin xadiidka ibnu maaja warinaya oo sanadkiisa daciifun jiddan lagu tilmaamay abi raafic laga warinayo sallaa rasuululahi sacdan warasha calaa qabri maa'an yacni waa siibay oo waa geliyey qabrigiisana biyo ayuu ku rusheeyey sanadkiisa daciifun jiddan baa layidhi xadiid kale imaamulbayhaqi warinayo sida sanadkiisu daciif yahay ana rasuula rasha calaa qabri ibnihi ibraahiim biyo ayuu ku rusheeyey waxoogay quruuruxana waa ku daadiyey waxa karaahiyaa buu leeyahay in la nuuradeeyo in la dhiso in khaluuq iyo cadar iyo udug markaa lagu daadiyo maa-ulwardi in lagu shubo in wax lagu qoro in barkimo loo dhigo in midraba midrabadu waa duraaxad iyo mare iyo in loo goglo ayaa kaleeyaa maxaa yeelay waa idaacatlmaal wax faa'iidaahoo ku jirtaana ma jirto sidaasaanay culimmadeennu markaa dee weligeedba loo akhriyay kutubtan loo hayay in la dhiso iyo markaa in la nuuradeeyo in la caddeeyo ayuu tilmaamayeen markaa ayuu waa karaahiyay yidhaahdeen laakiin culammada in badan oo ka mid waa xaaraantinimaysa ama xagga nusuusta marka loo arko haddana weligood waad iga arkayay dhisayaanun ilaa yowmana haada iyo ilaa beriga horeba kuwa dhisayun waxaanay markaa arrimaha u deliishadeen xadiid imaamu muslim iyo hayruhu jaabir laga warinaya nahaa rasuullahi an yujasasa alqabru qabriga in la nuuradeeyo waan yuqcada calayhi in lagu fadhiiso waan yubna calayhi in la dhiso waan yugtaba calayhi in lagu qoro in lagu istaago intaaba nebigu sala allahu alay wasalam waa diidey haddana waxa uu diiday unbaa dad wadaanay shaqo ka dhigteen wayuqaطa bihawbin baa lagu asturi oo lagu qarin cinda dafni marka la aasayo wayudacu ra'suhu cinda rijli qabri qabriga lugtiisa agtiisa ayaa la dhigay halka hadhow lugta meydka noqonaysa wayusalu min jihati ra'sihi xagga madaxiisa ayaana laga soo siibaya wayaquulu daafinu wuxu odhanaya bismi illaahi wa calaa millati rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay magaciisa iyo milada rasuulka ayaan kugu dhigayaa wayadcuu lahu waa u ducaynaya wayuwasiduhu labina waxaanu markaa u dhigayaa oo madaxa u hoos dhigayaa barkimo oo kale uga dhigaya labina laban wayuqdii bikhadihi waxaanu gaarsiinayaa dhabankiisa ilaa alardi dhulka wayuudacu calaa janbi ilayma dhinaca midig baa loo dhigay nadban sunnanimo mustaqbila alqibla isagoo qiblada qaabsan xadfan waajibnimo wayunsabu calayhi labinu labankii ayaa dabeetana lagu taagi oo lagu xidhi wayaxsubu man danaa qofka u dhowaadina alaada xafayaatin saddex xantoobo ayuu ku shubi uma yuhaalu bilmasaaxii dabeetana waxa lagu boobi manjarafadihii iyo mandriqyadii wixii lagu aasiyey wayamkudu saacatan buu qofkii aasiga nagaanaya bacda dafni intii la aasay kadib yulaqinuhu isagoo u laqimaya wayadcuu lahu u ducaynaya waystakfiru lahu dembi dhaaf u weydiinaya wayarfacu ama wayurfacu alqabru shibran taaka ayaa la koryeeli ilaa fii bilaadilxarbi gaalada bilaadeeda mooyaane watasqiixu in la sila afdalu min tasniimihi ayaa goona kurusayntiisa walaa yusaadu fiihi calaa turaabihi camuuddiisiina laga kordhin maayey intii ka soo baxday qabriga uun ayaa lagu celin wayulashu calayhi ilmaau biyo ayaa lagu rushayn wayuudacu calayhi xasan quruurux ayaa la duldhigayaa wayugrahu waxaa la karaahiyeysay tajsiisun nuuradayn wa binaa'un dhis wa khaluuqun iyo udug wa maa wardin iyo maa wardi wa kitaabatun iyo wax ku qorid wamakhidatun barkin wamidrabatun iyo duraaxa taxta hoostiisa maydkii la dhigo waxaasoo dhami waa karaahiyo ziyaaratu lqubuur halkana waa booqashadii qubuurta la booqanayey wayundabu waxaa loo sunneeyaa lirijaali raggii ziyaaratu lqubuuri qubuurta inay booqdaan walaa ba'sa bimashyi fi naxl inuu markaa ku socdo fi naxli kabaha dhexdooda ku socdaana wax dhiba ma laha wayadnu minhu wuu dhowaanka xayaatiisii noloshiisa oo kale wayaquulu waxaanu odhanya idaa saara markuu booqdo assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin nabadgelya korkiinna ha ahaataba oo dhan ahalka daartan yacnii qoomkan mu'miniinta ahee daartan ku jiro wa innaa in shaa allah bikum laaxiquun haddii ilaahay doono annaguna waydin soo haleelaynaa wayadcuu lahum bilmakfirati dembidhaaf ayuu ilaahay u weydiin wa tugrahu linnisaa'i dumarkii ayaga waa loo karaahiyaystaa waxau leeyahay sheekhu raggii waxaa loo sunneeya qubuurta inay booqdaan maxaa yeelay waxaa u deliila xadiidkaas imaamu muslim uu warinayo nebigu inuu qabrigii hooyadii booqday uu ooyey dadkii hareerihiisa joogayna uu ka oohiyey waxaanu idhi rabbigay waxaan weydiistay inaan hooyadii dembidhaaf u weydiiyo iima u fasixin laakiin waxaan weydiistay qabrigeeda inaan booqdo markaa wuu ii fasaxay markaa qubuurta booqda mawdka ayadan xasuusinaysaaye xadiidka boroydana wuxuu ahaa waxaan idiin diiday qubuurta booqashadeede fazuuruuhaa booqda xadiid kaloo ibnu maaja warinaya oo sanadkiisu daciif yahay nebigu wuxuu ihi waxaan idiin diiday can ziyaarati alqubuuri berigii hore dee jaahiliyadda lagu dhowaa hadda booqda fa innahaa tuzahidu fi dunya wa tudakkiru alaakhira adduunyana waydinka zaahidin aakhirana waydin xasuusinaysaaye wax dhibiina kuma jiraan in markaa uu qofkii ku socda kebihiisii inuu ku socda wax dhibaato ahi kuma jirto sida xadiidka markaa saxiixa ee bukhaari iyo muslim ay warinayaan uu tilmaamayo alcabdu idaa wadica fii qabrihi addoonka markii qabrigiisa la dhigo ee laga jeesay asxaabtiisu ay tagaan innahu la yasmacu qarca nicaalihim kabahooda sanqadheeda waa uu maqlaya markaa inay kaba xidhan yihiin ayay halkaas ina tusinaysaa laba malag baa u imanaya oo waa soo fadhiisinayaan waxay odhanayaan ninkan oo nebi maxameda maxaad ka odhanaysaa soo odhanaya waxaan qirayaa addoonkii ilaah iyo rasuulkii inuu yahay markaasaa la odhanaya maqcadkii iyo meeshaad naarta ku lahayd eeg waa taase ilaahay meel janno ayuu kugu bedelaya markaasuu labadiiba arkayaa waa muuminkii kaasi kii munaafiqa ahaa isagu ama gaalka ahaa si waxba ma garanaya buu odhanaya waxaan maqluun dadkoo waxle waxbana maad garanin waxna maad akhrin waxna maad raacin baa la odhanaya dabeetana matlaqad ayaa lagu dhufanayaa xadiida darba ayaa markaa lagu dhufanaya qayladiisa waxaa maqlaya cidda ku soo dhow oo dhan ilaa haqalayn haqalaynka labada jin iyo insi mooyaane waxaa la yaaliya wixii kaloo dhan baa maqlaya marka qubuurtii la booqdana waxna ka dooni maysid martigelinna ka heli maysid wax allayaaliya waxaad ka helaysaa ma jiro bal adiga ayaa u ducayn aakhirana waad ku xasuusinaysaa adduunyana waa kaa saahidinaysaa ayagaanaad u ducaynaysaa waxaanad odhanaysaa assalaamu calaykum nabadgelyo korkiinna ha ahaato daara qowmin mu'miniina yacnii qolo mu'miniina daartoodu yacnii qolyaha halkan ku jira ee daartan iyo halkan deggan ee muuminiinta ahow annaguna hadduu ilaahay doono waa idin soo haleenaynaayo macnaa marka ilaahay doono ayaan annaguna idiin imanaynaayo oon idinku soo biiraynaa ee weli xilligayagii iyo wakhtigayagii uun ayaanay gaadhin waa akhrinayaa qur-aanka wuxuu uga fudaadaan waana u ducaynayaa buuhi oo dembi dhaaf ayuu ugu ducaynayaa laakiin qiraadaasi ayada wax nasoo ay leedahay oo ku soo arooray ma jirto xagga nebiga marka la eego xadiidka imaamu muslim uu warinaya caaisha laga warinayo wuxua rasuulku mar kastoo habeenkeeda uu yahay aakhiru leylka qubuurta baqiic buu tegi jiray markaasuu odhan jiray assalaamu calaykum daara qowmi muuminiin waataakum maa tuucaduuna hadan mu'ajaluun wainaa in shaa allah bikum laaxiquun allahuma akfir liahli baqiici alqarqad ilaahay ou dembi dhaaf as'alu llaha lanaa walakum alcaafiya sidaas ayuu odhan jiray ee nebigu markaas waxbaa kama dooni jirin faatixana uma mari jirin markaa sidaasaa loogu ducaynaya dembi dhaafkaasuu ilaahay uga baryaya dumarka iyaga waa loo karaahiyaystaa maxaa yeelay dumarku sabir iyo adkaysi uma laha waa ooyayaanoo waa argagaxayaan sida xadiidka markaas imaamu albukhaari uu warinayo iyo imaamu muslim anas ibnu maalik baa laga warinaya nebigu wuxuu soo maray ruux dumaroo qabri kaaga ooyaysaa markaasuu uhi itaqi llaha wasbiri ruuxu yahay ilaahay ka baqo oo sabir say tihi ilayka canii idhaaf bay tidhi fa innaka lam tusab bimusiibati waxa igu dhacoo kale kuguma dhicine niyow idhaafoo iska socbay ti manay garanaynin nebiga inuu yahay markaasaa lagu yihi innahu nebiy oo nebigiibuu ahaa ninkaasaa u huruufteed sidaa aad ku tidhiyeen gabadhii sanadii waa soo carartoo gurigii nebiga ayay timi cid ilaalinaysa iyo gaadh iyo weeshmaan iyo wax kala dambeeye midnaba kamay helin dabeetana waxay tii yaa rasuula la macrifa kuma garanaynin nebigu wuxuu yhi innama asabru cinda sadmati aluulaa sabirku waa jugta ugu horraysay buud haba imaaga darmaa markaa hore ayay ahayd inaad sabirto markaa wuxuu faray nebigu inay sabirto laakiin in booqashada qubuurta uma diidin umuu diidin waxaana rasuulku lacana lahu zawaaraati alqubuur waa kuwa qubuurta booqashadeeda badiya ee hadya gaad dul jooga ee ka dul ooyaya ayaa markaas uu nebigu lacnaday waxaanu halkaayna yidhi wayadnu minuka xayaatihi intii u jirsan jiray markuu noolaa qofkani ayuunbuu u jirsanayaa haddii qof dee haybadla uu ahaa oo noloshiisa uu ka fogaan jiray dee iminkana ha ka fogaado haddii qof ay markaa isdhex geli jireen uu ahaana dee sidii intuu u jirsan jiray unbuu u jirsanayaa wayundabu lirijaali raggii waxaa loo sunneeya ziyaaratu lqubuuri qubuurta booqasheeda walaa ba'sa dhibi kuma jira bimashyi fi nacam kabaha inuu markaa ku socdo dhexdooda ayaga wax dhibaato ah ma leh wayadnu waa u dhowaanayaa minuu qofka u booqanaya kaxayaatiisu noloshiisa intuu u jirsan jiray oo kale unbuu jirsanayaa wayaquulu waxaan odhanaya idaa zaara markuu booqdo assalaamu calaykum daara qowmi muuminiin wainaa in shaa allah bikum laaxiqun buu odhanaya wayaqra'u wayadcuu lahum bilmakfirati watugrahu linisaa'ina waa loo karaahaysta wallahu aclam halkaa inoogu joogo